VOA on Wednesdays at 1900 UT.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin saddexda bisha juun ee sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo sheegay inay dhici karto in taageerayaashiisa ay aqbali waayaan haddii la xiro ama xabsi guri lagu xukumo
ma garanayo in dadweynaha ay dul qaadan doonaan ma hubo in shacabku ay xamili doonaan waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa
waxaa kalood maqli doontaan warbixinno ku saabsan kororka shilalka gaadiidka ee waddooyinka magaalada muqdisho iyo gobollada muslimiinta ay degan yihiin ee dalka kenya uu ka socdo olole looga hortegayo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha koonfur afrika ramafosa ayaa ugu baaqay xisbiyada siyaasadeed ee dalkiisa deganaansho iyo inay wadajir oga shaqeeyaan danta dalka kadib markii natiijadii ugu dambeysay ee kasoo baxday doorashadii baarlamaaniga ee arbacadii dhacday ee xaqiijisay in xisbigiisa a n c ee talada haya uu lumiyey aqlabiyadda markii ugu horreysay natiijadan oo lagu dhawaaqay axaddii shalay ayaa noqotay doorashadii ugu xumeyd ee uu la kulmo xisbiga a n c tan iyo markii uu xukunka qabtay muddo soddon sano ka hor xisbigan oo uu horey usoo hogaamiyey nelson mandela ayaa markii uu xukunka qabanayay soo afjaray taliskii midab kala sooca ee ka jiray koonfur africa waxay heleen boqol sagaal iyo konton kursi oo ka mid a afarta boqol ee kursi ee baarlamaanka ee loo tartamay taasoo ka dhigan inay heleen dhibcihii ugu hooseeyey ee waayahooda siyaasadeed kuwaasoo markii ugu horreysay u diidaya inay keligood dowlad soo dhistaan islamarkaana ku qasbaysa inay isbahaysi xukunka la qaybsadaan codbixiyaasha oo ka carooday shaqola-aanta baahsan ee dalka ayaa hoos u dhigtay taageerada xisbiga a n c ilaa afartan dhibic laba boqolkiiba taasoo markii hore ahayd toddoba iyo konton dhibic shan boqolkiiba codbixinta baarlamaanka ee doorashadii laba kun sagaal iyo tobankii madaxweynaha ayaa doorashada ku tilmaamay guul usoo hoyatay dimuqraadiyadda dalkiisa isagoo ku baaqay deganaansho xisbiyada ayaa hadda haysta muddo laba toddobaad ah si ay heshiis u gaaraan ka hor inta uusan baarlamaanka fadhiisanin xisbiga talada haya ee dalka mexico ayaa sheegtay in doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaasi ay ku guulaysatay musharaxii iyaga matalayay oo ahaa haweeneyda lagu magacaabo claudia shaybom xisbiga morena ayaa guushaasi sheegtay saacado yar kadib markii lasoo xiray goobihii doorashada xalay fiidkii ee xilliga mexico iyagoo sheegay in claudia shaybon ay codad aad u badan ku horeyso taasoo waddada u xaareysa inay noqoto madaxweynihii ugu horreeyey oo dumar ah oo hogaamiya dalka mexico ra-yi ururin ay samaysay xarunta baramatra ayaa muujisay in shaybom ay doorashada ka heli doonto codod dhan lix iyo konton boqolkiiba sida kasoo muuqatay codadkii ilaa iyo hadda la tiriyey musharaxa xisbiga mucaaradka sojid galvas ayaa heshay soddon boqolkiiba inkastoo aanan weli la dhammaystirin guud ahaan tirinta codadka haddana galvees ayaanan qiran in laga guulaystay iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay dulqaad yeeshaan ilaa looga dhawaaqo natiijada rasmiga ah dhegeystayaal warkeennii dunidana waana geynta halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale aan ku bilownay madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa axaddii shalay ka hadlay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo bisha soo socota kadib markii lagu helay dembi ah inuu ka been sheegay diiwaanka ganacsigiisa laakiin dembiga lagu helay ayaa musharaxiinta doorashada sanadkan ay durbaba bilaabeen inay u adeegsadaan taageerayaashooda hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya in soo jiidashada codbixiyaasha aanan weli go-aansanin cidda ay u codayn doonaan aysan sahlanaan doonin warbixintan waxaa diyaarisay veronica baldaras waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur waxaa dhici karta inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo loo xukumo eedad dembi laakiin caannimada donald trump oo ay ka sii dhex muuqan doontaa isu soo baxyada ololaha doorashada sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah qareennadiisa will sherf ayaa arrintan uga hadlay waraysi uu siiyey telefishinka a b c ee dalkan maraykanka ololaha trump dhab ahaantii wuxuu jebiyey diiwaanka lacagyabaha siyaasadda oo ay ku jiraan lacago laga ururiyey tobannaan kun oo deeqbixiyaal cusub afar iyo labaatan saac kadib markii lagu dhawaaqay natiijada xeerbeegta waxay ila tahay in dadka maraykanka ay arkeen xakunkan iyo waxa uu ahaa dhab ahaantiina waxaan ku rajo weynahay in aan ku tuuri doonno raacfaanka intii lagu guda jiray dhegaysiga maxkamadda dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in ka beensheegista diiwaankiisa ganacsiga ay si sharci darro ah saameyn ugu yeelatay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu trump ku guulaystay sanadkii labada kun lix iyo tobankii guddoomiyaha gobolka maryland west moore ayaa sheegay in dembiga lagu helay trump uusan siyaasad ahaan u caawin doonin gaar ahaan codbixiyaasha bulshada madow ee maraykanka muur oo dimuqraadi ah ayaa isna ka soo muuqday barnaamijka this week ee tv-ga a b c waxa ku soo noqnoqon doona guud ahaan bulshada ayaa ah shakhsi qof ay yeelan doonaan sida madaxweyne biden kaas oo dhab ahaantii diiradda saaraya mustaqbalkeenna waraysi gaar ahaa oo axaddii uu baahiyey telefishinka fox ayuu trump ku miisaamay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo ama la geliyo xabsi daa'in koob iyo tobanka bisha julaay ma garanayo in dadweynaha ay dul qaadan doonaan ma hubo in shacabku ay xamili doonaan waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa qayb ka mid ah waraysigan ayay kooxda ololaha biden soo dhigeen barta x ee horey loo dhihi jiray twitter iyaga oo cinwaan uga dhigay eedaysana trump ayaa soo jeediyey in ay qalalaaso dhici doonto haddii la geliyo xabsi guri joe biden oo la filayo in uu ku sii gacan adeego fariintiisa ah inuusan jirin qof sharciga ka sarreeya ayaa haddana kooxdiisa ololaha ay sii kordhin doonaan adeegsiga dembiga lagu helay trump si ay u weeraraan dabeecadda murashaxa xisbiga jamhuuriga sidaasi waxaa qabta susan stokes oo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda chicago v o eda ayay ugu warantay khadka skype waxay tidhi damaciisa ah in uu lacag awood iyo galaangalkiisa u adeegsado si uu uga hortago in lala xisaabtamo iyaga waa wax aad ka filan karto arrimaha noocaas oo kale ah susan ayaa intaasi raacisay in marka laga soo tago quudinta saldhiggiisa uu ololaha trump ku fiicnaan lahaa in uu beddelo istaraatiijiyadooda si ay ugu guulaystaan codbixiyaal kale waxay tidhi laga yaabee dumarka waxbartay ee dabaqadda dhexe in ay dhici karto in ay yara ka dahaaran yihiin waxa ay ka samayn doonaan doorashada bisha noofembar ee labada kun afar iyo labaatanka dumarkaas oo raba in la siiyo sabab ay ku dhaafaan xakunka si kastaba ha ahaatee labada murashax ee ku loolami doona doorashada sanadkan ayaa la filayaa in ay sii wadaan xodxodashada codbixiyaasha aanan weli go'aan ka gaarin halka ay raaci doonaan ka hor inta aanan la gaarin doodda ugu horreysa ee toddobayo labaatanka bishan juun ay isaga hor imaan doonaan joe biden iyo donald trump
mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay markana muqdisho magaalada muqdisho dhowaanahan waxaa sii kordhaya shilalka gaadiidka ee ka dhaca wadooyinka kuwaasoo dhaliyey dhimasho tirada baabuurta ee soo gelaysa soomaaliya oo badatay tayada wadooyinka oo aada u liidatay iyo arrimo kale ayaana la sheegay inay sabab u yihiin inay shilalkaasi bataan warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
muqdisho caasimadda soomaaliya way sii ballaaranaysaa waxaana maalin waliba waddooyinka magaalada soo gelaya gaadiid cusub kuwaasi oo cidhiiri ka dhigaya waddooyinka magaalada oo awalba tayadoodu liidatay dhowaanahan waxaa batay shilalka baabuurta oo ay ka dhashaan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo weliba burbur hantiyeed sababaha loo aanaynayo shilalka oo batay waxaa ka mid ah ilaalin la-aanta shuruucda waddooyinka cidhiiriga ka jira waddooyinka iyo shilal dhowaanahan dhacay oo ay ku lug lahaayeen baabuurta xamuulka ee dekedda ka soo qaada raashinka kuwaasoo tayadoodu liidato qaarkoodna la sheegay inaanay lahayn fariin ama bareeg fiican taliska qaybta guud ee ciidamada nabadgelyada waddooyinka ayaa sheegaya in saddex bilood gudahood ay dhaceen in ka badan laba boqol oo shilal baabuur ah kuwaasi oo sababay dhimashada soddon iyo toddoba ruux inta hadda aan meeshaan joogo shaqada aniga taraafikada mas-uulka ahay shilalka dhacay waa laba boqol kooiyo toban guud ahaan shilalka oo ay dhaawacyada fudud ka dhasheenna oo dhaawacyada ka dhashay shilalkaas oo labada boqol iyo kooiyo tobanka ah waa boqol iyo soddon iyo labo shil oo dhaawac fudud ah intaasoo dadaa dhaawac ka soo gaaray dhaawacyada culus oo shilalkaas ka dhashayna oo tirada aan soo sheegnay ah dhaawacyada culus oo ka dhashayna waa lixdan iyo labo dhaawac dhimashada xaggeeda marka aadno dhimashada ka dhalatay waa soddon iyo toddoba ruux muddada saddexda bilood ha magaalada baabuurta ugu badan ee ka shaqaysa waa mootobajaaj waana kuwa ugu badan ee shilalku ay saameynta ku yeeshaan darawallada bajaajka waxay iyagu eedda shilalka dusha ka saarayaan baabuurta waaweyn iyo weliba gaadiidka tiknikada ay ciidamada dowladdu leeyihiin shilalka muqdisho waxaa keenay gabaadiidka waaweyn oo fariinka laheenin oo laisku soo fasaxayo haween iyo maalin isku socdaano sababtaasoo waxay tahay nugu dhalaysa waxay tahay jidka oo mar walba noqonayo jaam iyo broblem oo zaa'id ah oo baaritaanka nagula adkeeya mar walbo haddana kaaga sii daran haddana baabuurta waaweyn waxay marayaan wadooyinka loogu talagalay mootooyinka inay maraan cariiriga cataan oo asna mootooyinka jidka cataan ayna sanaanin laamiina ay burbursan yihiin wadooyinkana cibir tahay anaga mar walba waxaa nagala qaadaa lacag canshuure waxan ilaa hadda nagala dhigin ma laha taliyaha ciidamada nabadgelyada waddooyinka gobolka banaadir wuxuu isagu dhammaan eedaha shilalka ka dhaca waddooyinka uu u tirinayaa darawallada bajaajka gaadiidka waaweyn iyo sidoo kale darawallada aan u hoggaansamin shuruucda ee meel walba qardajeexaya dadka wadayaasha mootooyinka wada taxadar xumo xaggooda ay u badan tahay shilalka markaad dib u fiiriso sababta keentay shilkan mas-uuliyad darra taxadar darray u badan tahay tan labaad waa inuusan marayn qofka wadada waddo aan wadadiisa ahayn uusan suganaynin wadada hadday cariiri yarta gasho ma ogolaanayo qofka inuu wadadiisa taagnaayo marka waxaa ka dhalanaya inuu waddo qaldan galo shilaa ka dhalanaya
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada muqdisho welina waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gobolada dadka muslimiinta ay degan yihiin ee dalka kenya ayaa waxaa ka soconaya ololo looga hortegayo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa xilli ilaa saddex maamul ay joojiyeen in nooca qaadka ee makookaha loo yaqaano uusan soo geli karin guud ahaan degmooyinka ay maamulaan hogaamiyaasha bulshada oo ay ugu horeeyaan culummada gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa culays ku saaraya mas-uuliyiinta maamulka wajeer gaarisa iyo mandheera inay mamnuucaan ka ganacsiga qaadka ee gobolka warkan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire xukuumadaha kala duwan ee dadka muslimiinta ay ku abtirsadaan ee dalkani kenya ayaa haatani go'aamo kala duwan ku kala qaadanayo hab walba oo qaadka iyo geedka kale loo yaqaana muqooqaaga loogu hortegi lahaa arrinkani waxa uu ka soo bilowday deegaanka mombasa kilivi taifa taveta haatan ololihiisu waxa uu ka soconayaa gobolka waqooyiga bareedaalka kenya culimaaodiinka iyo waxgaradka kala duwanna waxay xoog ku gelinayaan arrinkaasi in hogaamiyaasha gobolka in laga soo doorto oo ay tillaabada ay qaadeen dhigooda maamulada kale dadka muslimiinta ay degan yihiin ay qaadeen sidoo kale ay ka qaadaan la dagaalanka iyo ka hortagiddah iyo weliba inuusan qaadka iyo muqaadaraadka kale loo yaqaano muqooqaaga uusan soo gelin gobolkani waqooyiga bareedalka kenya sheekh xuseen ibraahim buraale oo ka mid a culimaaodiinka oo shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada gaariso ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in halis fara badan uu ku hayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkan loona baahan yahay inay ku dhiiradaan hogaamiyaasha go'aankay qaateen madaxda kale ee gobolada muslimiinta ka taliya sidoo kale iyaguna ay qaataan waxaan kale oo jeedinaynaa baaq gabanayaasha northern kenya in ay ku daydaan gabanayaasha mombaaso iyo kalivi oo daraagaas dhibahayo ummadda iyo shacabka oo dhallinyaradii baabi'iyey oo qoysaskii iyo guryihii dumiyey in ma aragtaayay ka joojiyaan oo la manciyo kawntiyada northern kenya khaas ahaan bahalkaas ummadda wuu baabi'iyey dadkii dhallinta ahaa kolkay iska noqdeen dad baagamunde oo waxba uusan jirin mustaqbal iyo himo iyo shaqo iyo ayna arkaynin waxaasaa maaragtay loo leexday muqaaqahaas iyo wixii lamid baa maaragtay iyo dhallinyaradii ay ku fidmoobeen sheekh ismaaciil cali oo ka mid a culimaaodiinka ugu caansan gobolkani oo ka hadlay goob munaasabad oo loogu talagalay in dowladda kauntiga gaarisa ay sidoo kale baarlamaankeeda geyso go'aan lagu xarimayo qaadka iyo weliba muquuqaaga ayaa waxa uu ka hadlayaa saameynta bulshada uu ku yeeshay haddaad rabtaan janno ummadiinaas inaad u danqataan baa idinka rabaa meeshan meesha kenya la dhahaa dastuurkeeda jiro gobol kasta wuxuu u ogolaanayaa inaad wax alla wixii ka hor imaanayo shanta shay ee xaaraanta ah shanta shay ee diinta islaamka ay tixgelisay waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga nasliga nasabka daroogada diintaa lagaga baxaa daroogada daraaddeed baa la isku dilaa daroogada daraaddeed baa loo waashaa daroogada daraaddeed baa loo zinaystaa daroogada daraaddeed baa xoolo dililaya loo xabaa marka meel ay meel ay kaga qoran tahay nolosha adduunka iyo nolosha aakhara midna ma laha mas-uuliyiinta baan si weyn ugala hadlaynaa haddaad doonaysaan inaad adduun badbaadaan aakharana badbaadaan wuxuu rag kale iska celiyey waa iska celin kartiin aragtiyo kala duwan oo dadka kenyaanka ay haatani ka aaminsan yihiin geedkaasi intooda badan waa ay isku dhow yihiin iyadoo wakaaladda loo xil saaray la dagaalanka muqaadaraadka dalkani kenya loo yaqaana nakada ay sharci ahaan raacisay in geedkani uu yahay mid halis ku ah maskaxda maandooriye khatar ku ah noloshana uu yahay halka dhanka kale siyaasiyiinta kauntiga laamu ka soo jeeda baarlamaanka dalkani kenya ay geeyeen mooshinka dhan ah guud ahaan dalkani kenya in laga xarimo isticmaalka qaadka hogaamiyaasha kauntiga embu meru ayaa waxay isku dayeen in dowladda dalkani kenya ay si rasmi oga dhaadhiciyaan in geedka loo yaqaana qaadka uu yahay mid ka mid a qudaarta dalkani kenya ka baxdo caleenta ka soo goodana ay la mid tahay caleemaha kale dadku kenyaanka ay isticmaalaan waana halka haatan sartay ka quruntay gobolada muslimiinta dalkani kenya ayaa waxay ku andacoonayaan in gobollo fara badan oo dalkani kenya ka mid a laga joojiyey cabitaanka khamriga oo ay ka mid tahay gobolada dhexe waxayna ku andacoonayaan in aysan jirin cid ka hor imaan karto go'aamadu ayagu ay qaadanayaan ayna yihiin ismaamullo loogu talagalay in xeer hoosaadyadoodu ay noqdaan kuwa si waafi isugu xukumi karaan waana dood cusub oo haatani qaadka la geliyey halka hogaamiyaasha qaarna ay aaminsan yihiin in arrinkani uu yahay mid khatar ku ah nolosha kumanaan kenyaana oo haatan u dhibaatoobay isticmaalidda qaadka gaar ahaan geedka loo yaqaano muqooqaaga oo haatan ah mid tobankii sane lasoo dhaafay guud ahaan dalkani kenya gudihiisa dadku aad ay u isticmaalayeen maxamed farax shire v o a garisa
magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta badbaadinta caruurta naafanimada cagaha ku dhasha taasoo ujeedkeedu ahaa in bulshada lagu wacyigeliyo in la daweyn karo caruurta ku dhalata xanuunka cagaqalooca inta ay yaryihiin howlwadeennada caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada in caruurta xanuunkaasi qabta ay geeyaan goobo caafimaad oo ay sheegeen in wax looga qaban karo weliba si lacag la-aan ah kuwaasoo laga furay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka soomaalida sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata waxaa magaalada jigjiga caasimadda dowladdeegaanka soomaalida lagu qabtay xuska maalinta badbaadinta caruurta kusoo dhasha lugaqalooca iyadoo ujeedka xuskani uu ahaa sidii bulshada wacyigelin looga siin lahaa islamarkaana ay faham buuxa uga qaadan lahaayeen in caruurta ku dhasha cudurka lugaqalooca uu yahay mid la daaweyn karo islamarkaana ay jiraan xarumo ay ka heli karaan adeega daaweynta cudurka lugaqalooca ee markaasi xarumo ku yaala deegaanka kuwaasoo kale ah jigjiga qabridahar iyo goday oo si bilaash ah loogu samaynayo daaweynta caruurta kusoo dhasha lugaqalooca waxaana xuskani kasoo qaybgalay xubno ka socday wasaaradda federaalka dalka xafiiska caafimaadka deegaanka hay-adaha ay bahwadaagta yihiin iyo weliba qaar ka mid ah waalidiinta dhalay xaruurta laga daweeyey luga qalooca maxamed ayaanle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka waxa uuna la hadlay warbaahinta isaga oo tilmaamay in xafiiska caafimaadka deegaanka iyo kan federaalka ay wadaan ool-oole lagu badbaadinayo caruurta kusoo dhasha cagaqalooca xusayna in caruurta haddii aan la daaweynin ay la kulmi karaan takoor waxaan xusinay maalinta badbaadada caruurta ku dhalata luga qalooca runtii saan wada ogsoonahay caalamka iyo africa iyo etoobiya iyo deegaankeenaba waxaa jira dad badan oo ku dhasha iyagoo lugahoodu ay qalloocsan yihiin taas si loo badbaadiyo caruurtaas oo mustaqbalkooda u noqdaan kuwo lugahooda ama laxaadkooda u dhammaystiran yahay waxaa la waday dadaallo fara badan oo dhanka wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer deegaanba taas oo la waday markii koowaad in la daraaseeyo dadka dhibaatadan qaba waxaa jiray wakhti olole lagu lagu sameeyey dadka lixaadkan qaba waxaa la ogaaday in ka badan bariga hararge laba kun iyo shan boqol in ka badan oo caruur ah inay dhibaatadan ay qabaan maadaama mararka qaarkood ay dhiciso in dadki caruurtii oo qabta in guryaha ay ku takoornaadaan oo bannaanka usoo bixin isla mar ahaantaana goobihii caafimaadka aan la keenin sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inay muhiim tahay in la keeno xarumaha daaweynta ee deegaanka ku yaala caruurta kusoo dhasha luga qalooca si wax looga qabta ayuu yidhi inta ayna xaaladooda faraha ka bixin loona badbaadiya ayuu yidhi mustaqbalkooda waxa uuna yidhi waxaa wasaaradda iyo deegaankaba xafiiska caafimaadka ay qorshaysteen sidii caruurtaas mustaqbalka lugahooda oo loo sixi lahaa si mustaqbalka u noqdaan kuwo lugahooda iyo laxaadkooda u dhammaystirnimo waxaa adeegan laga bilaabay cusbitaalada jiyo ku yaala referaalka iyo iyo karamadha sidoo kale cusbitaalada goday iyo qabridahar adeegan ayaa laga bilaabay adeegan waa adeeg loogu talagalay in ay caruurta ay ka faa'iidaystaan maadaama mar kasta caruurta labada sano ka yar ay u sahlan tahay in la daweeyo siyaasadda caafimaadkana sidaad wada ogsoontihiin waa mid ku qotanta kahortag haddii kahortag uu ruuxu soo dhaafo waxaa dhicaysa in daweyntii lala garab taagnaado daweynta xataa markii laga sii tago waa in daryeelkii uu bukaanka uu helo marka caruurtan maanta aad arkayseen caruur badan ayaa adeegan ka faa'iidaystay lixaadkoodina uu si fiican u noqday marka mustaqbalkana waxaan rabnaa caruurta kale adeegan aan helin in ay goobahaas keenaan si bulshadu ama baahida gaarka caruurta qabta in ay adeegan hufanay helaan dhankiisa waxaa xuskani ka hadlay doctor elebore buna oo ah madaxa fulinta adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dalka isagoo goobta ka sheegay in sanad walba ay dalkani etoobiya ay kusoo dhashaan cudurka luga qalooca caruur ka badan shan kun sidoo kalena xusay in ka wasaarad ahaan ay wadaan olole ballaaran oo dib lagu soo celinayo rajada caruurta ku dhasha luga qalooca dhankiisa mid ka mid a waalidiinta caruurta loo daweeyey oo kasoo qaybgalay xuska ayaa warbaahinta u sheegay sidii ay isku bedeshay nolosha ilmihiisa kadib markii loo sameeyey adeega daaweynta waxa uuna yidhi adeega waxaanu ku helay markii hore ka yar wuxuu ku dhashay isagoo lugtu marortugayu dhashay kolka hore marka hore markuu dhashay baa kabacdi lanoo sheego lagu yidhi adhi kaa baa jira hay-adaasaa lala xidhiidhaa dee halkaasaa la tagaa baa la nidhi tigtaagii baan sidii ku nimid oo sidii hay-addii kula xidhiidhnoo kii yaraabaa lugtiisii la sawiray waxaa la nidhi nuurad baa lagu xidhi khamiistii ayaa khamiis baa lagu xidhay khamiistaa khamiisee soo celi baa layidhi saa nuuradda loogu xidhay khamiis baa khamiis soo celina lugtii iyo yarkii yaraa mudh noqotay markay mudh noqotay lugtii dee kabacdi markii dambe kabaa loo bilaabay kabihii markii loo bilaabay baa layidhi habeenkii iyo maalinkii baa kabaha dee ha lagu seexiyo markaa lugtii xaaladeedii si fiican bay noqotay imka alxamdulilah wuu roorayaa lugtiisii lugtii kale lagama garanayo si kastaba waxaa jira carruur badan oo kusoo dhasha cudurka luga qalooca kuwaasoo markaasi ku dhaqan guud ahaan dunida iyadoo carruurtaasna inta badan ayna helin daaweyn sababo la xidhiira duruufo dhaqaale oo markaasi haysta iyagoo la kulmi kara carruurtaasi marka ay weynaadaan takoor markaasi kaga yimaada dhanka bulshada ay la nool yihiin maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestii abaay caashooy iyo codkii aways khamiis heestaasi abaay caashooy iyo weliba codkii aweys khamiis ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo